subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa subax talaado ah oo bisha sebteembar ay tahay labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana v o a somaali dot com waxaana idaacadda subaxnimo idinla socodsiinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
uh, citizens of St. Cloud and really citizens throughout Minnesota to, to rise above this uh, s- tragic incident and to remember waxaan ku uh, ammaanayaa muwaadiniinta sankalood iyo kuwa reer minnesotaba siday ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay oo ayna xasuusteen bini'aadanimada naga dhexayso iyo muwaadinnimo iyo inaan wadaagno rabitaan wadajira oo nabad aan ku wada noolaanno ah kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton oo shir jaraa'id kaga hadlay falkii wiil soomaaliya uu ku dhawacay dhowr qof sabtidii lasoo dhaafay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan shirka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee maamul samaynta oo orgadu ay ku heshiiyeen toddobaatan iyo kow xubnood oo baarlamaanka maamulka labadaasi gobol ay yeelanayaan shirka guud ee golaha qaramada midoobey oo galay- oo galaya maalinkii labaad ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqlaysaan idaacadda aroornimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ruux looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii bambaano ee habeenkii sabtida ka dhacay magaalada new york ayaa hadda cisbitaal lagu hayaa halkaas oo lagu daweynayo looga daweynayo rasaas uga dhacday garabka kadib markii ay israsaaseen dhex martay isaga iyo biliiska gudaha gobolka new jersey dacwad ogayaasha ayaa sheegay in axmed khaan raxaami oo sidii labaatan jira loo haysto shan eedoo ay ku jiraan isku dayo dil iyo isagoo sidoo kale dhaawacay laba askari raxaami ayaa lagu xiray magaalada linden ee new jersey saacado uun kadib markii biliisku ay sawirkiisu baahiyeen kuwaasoo sheegaya in raxaami ay ku doonayaan inay su-aalo weydiiyaan milkiilaha baaro ku yaala linden ayaa biliisku u yeeray isniintii kaasoo ka xabanayay qof jifa albaabka baarka uu isagu lahaa saraakiishuna waxa ay durbaba aqoonsadeen raxaami kadibna rasaas ayay dhinacyadu isweedaarsadeen halkaasoo la sheegay in laba askari uu ku dhaawacay raxaami dabadeedna ay askartu markii dambe u suura gashay isagoo dhaawacay jirkaasi asalkiisu afghanistani ahaa inay soo xiraan oo hadda cisbitaal lagu hayo lana daweynayo sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay qaybteeda gargaarada ayaa waxa uu sheegay in kolonyo gaadiida oo ay leedahay qaramada midoobay iyo suuriya qaybteeda qaabilsan bisha cas in lagu qarxiyay meel aanan sidaasi uga fogeyn magaalada xalab ee wadanka suuriya gaar ahaana galbeedkeeda iyada oo ay soo gaareen dhaawacyo iyo dhimasho khasaare isugu jira dadka gargaarkaasi waday ee shaqaalaha gurmadka ah wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan xagga la talinta wadanka suuriya jen england ayaa waxaa isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada new york uu sheegay in baabuurtaasi kolonyada ay wadeen gargaarada degdega ah oo loogu talagalay ku dhowaad siddeetan kun oo dad ah laakiinse ma uusan cadeynin in laba iyo tobanka qof ee gargaarada waday ee gaarigii ay saarnaayeen la qarxiyey ay wada dhinteen iyo in ay qaarkood nool yihiin toona arrintan waxay imaanaysaa saacado kadib markii ciidamada suuriya ay ku dhawaaqeen inay soo afjarayaan xabad joojintii socotay muddada isbuuca ahayd ee hakisay dagaalka subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale kadib markii maalintii sabtidii uu wiil soomaali maraykan ah oo aysan hay-adaha amniga magaciisa shaacinin hase yeeshee soomaalida iyo ehelkiisa ay ku sheegeen daahir aadan uu fal tooriyeen ah uu ku dhaawacay sagaal qof meel laga dukaamaysto ama laga adeegto ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen gudoomiyaha gobolka minnesota iyo maamulka magaalada st cloud ee minnesota ay kaga hadleen in baaritaano ay socdaan waxaa hay-adaha amniga aysan weli sheegin falkan inuu xiriir la leeyahay ama uu raad ku leeyahay argagixisada inkastoo ururka isis ay ku sheegteen mid ka mida baraha bulshada in qofka geystay falkaasi ee gobolka minnesota ee magaalada st cloud ku noola uu ahaa nin iyaga ka tirsanaa shirki jaraa-id ee waaxyaha kala duwan ee mas-uuliyiinta gobolka iyo magaaladaasi waxaa ka qayb galay warbixintana nooga soo diyaariyey wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade gudoomiyaha gobolka minnesota duqa magaalada st cloud iyo taliyaha ciidanka booliiska oo shir jaraa'id oo wadajira ku qabtay xarunta magaalada st cloud ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka in midnimada la xoojiyo duqa magaalada st cloud dave class oo shirka jaraa'id furay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey weerarkii habeenkii sabtida ay bulshada reer st cloud ku jireen xaalad adag ayna haatan isku dayayaan inay noloshooda si caadi a isaga wataan kalaas uu ka hadlayey dadkay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii uu geystay daahir aadan oo aan weli magiciisa laamaha amnigu baahin balse ay dadka soomaalidu xaqiijiyeen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhammaanba dadkii la mindiyeey ay bogsoodeen oo laga saaray cisbitaallada ayna guryahoodii aadeen
sagaalka dhibane ee la tooriyeeyey waxaanu helnay warbixin aan sagaalkuba laga saaray cisbitaalka saddex ka mid ah shalay toddobadii subaxnimo ayaa la dhigay cisbitaalka hadda dhammaantood cisbitaalka waa laga soo saaray keliya ma ahayn dhibanayaasha dadkii la midiyeeyey ama tooriyada la geliyey waxaa sidoo kale dhibanayaal ahaa kuwii goobjooga ku ahaa suuqa habeenkii sabtida iyo carruurtii suuqa joogtay ee arrinkaasi goobjooga u noqday
gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inuu taleefon taageeraha ka helay madaxweynaha maraykanka barack obama uuna madaxweynuhu u fidiyey taageero ballaaran oo dhinac kasta sidoo kale waxa uu xusay in madaxweynuhu aad ugu bogay geesinimada uu muujiyey askarigii dharcadka ahaa ee toogtay wiilka weerarka ka geystay suuqa crossroads ee magaalada st cloud dayton ayaa muwaadiniinta st cloud iyo dadka minnesotaba ugu baaqay inay si wadajira uga gudbaan dhacdadan murugada le islamarkaana ay ilaaliyaan waxyaabaha ka dhexeeya iyo inay si nabada u wada noolaadaan
waxaan ku ammaanayaa muwaadiniinta sancloud iyo kuwa reer minnesotaba siday ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay oo ayna xasuusteen bini'aadanimada naga dhexayso iyo muwaadinnimo iyo inaan wadaagno rabitaan wadajira oo nabad aan ku wada noolaanno ah taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada st cloud beler anderson oo ka jawaabayay su-aalay warbaahintu ka weydiisay xiriirka ka dhexeeya weerarkii ka dhacay new york iyo in isis ay ku lug leedahay ayaa waxa uu sheegay inay baaristu ay socoto welina aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee weerarkan balse marka ugu horraysa oo ay helaan xog rasmi ah ay warbaahinta la wadaagi doonaan
waxaan si wada jira ula shaqaynaynaa f b i-da maxaa yeelay iyaga si wanaagsan go'aan uga gaari kara haddii wax iska beddelaan arrintaasi waxaannu ka noqon doonnaa mid aan mugdi ku jirin oo cad warbixintuna waad heli doontaan sida aan maanta idinkula hadlayna maynan soo saarin arri kale oo aanan ahayn in weerarku u geystay ruux keliya xaaladdan
hogaamiyaasha soomaalida ee magaalada st cloud oo aan iyagu qayb ka ahayn shirka jaraa'id hase ahaatee madasha goobjoog ka ahaa ayaa xoogaa walaaca ka muujiyey inaan lagu darin dadkii ka hadlayay shirka jaraa'id oo uu ka mid ahaa wadaad masiixi ah oo la yidhaahdo james alberts xaaji yuusuf waa madax hay-adda unite cloud oo ah hay-ad ka shaqaysa isu soo dhoweynta muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale ee ku dhaqan magaalada st cloud xaaji yuusuf iyo hogaamiyaasha kale ee soomaalida ayaa xusay inay si weyn ula shaqayn doonaan laamaha amniga sidoo kalena ay halkeedii kasii wadi doonaan isu soo dhoweyntii bulshada soomaalida iyo dadka maraykanka ay la nool yihiin oo qaarkood ay marar badan kala kulmeen falal ku qotoma jinsi iyo islaam nacayb xalay waan soo wacay waxayd inaan meesha inaan istaagno aan gobornarka la taagnaadno laakiin way noqon waysay weli maanan loo sheegin macnaheeda waay u dhacday inaan gobornarkan la taagnayn oo press conferencekaas aan ka qayb gelin community leaders ahaan iyo faith leaders ku joogeen so arrintaas waa arrin ana kasoo aan su-aalan weydiin doono gobornarka mark dayton iyo weliba mayarka iyo dadkii abaabulay press conferenceka maanta ka dhacay magaalada st cloud soomaalida ku dhaqan st cloud ayaa si aan gamad lahayn kugu sheegaya inay walaac badan ka qabaan inay dhici karto in lagu soo qaado weeraro argoosi ah maxamuud mascade v o a st cloud minnesota
aad iyo aad buu mahadsan yahay mascade ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada minnesota subax wanaagsan dhegaystayaal shirka golaha guud ee qaramada midoobey oo laga hadlayey arrimo ku saabsan mushkiladaha qaxootiga caalamka iyo sidii wax loo qaban lahaa ayaa maanta galaya maalinkiisii labaad qaxootiga ayaa caalamku waxay isku dayayaan sidii ay u xalin lahaayeen waxyaabaha keena iyo dadka waxyaabaha soo barakiciya wakiilo ka kala socda dalalka jabuuti iyo kenya oo wadamadoodu ay martigeliyeen qaxooti fara badan oo soomaaliyeed ayaa sidoo kale shirkaasi ka hadlay caashi ibraahim aadan caashucuud ayaa shirkaasi ka qaybgelaysa warbixintan ayayna kasoo dirtay magaalada new york oo uu shirku ka dhacayo
kulanka koob iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shalay ka furmay magaalada tan new york ee dalkan mareykanka ayaa guud ahaan madaxda caalamka ilaa iyo hadda ka hadashay waxa ay muujiyeen sida ay ugu damqanayaan qaxootiga daadsan guud ahaan daafaha dunida ee misna isa soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa kulankii shalay ayaan haba yaraatee lagu soo hadal qaaday wax aan ka ahayn ka hadalka qaxootigan waxa soo barakicinaya iyo sida ay xal midaysan uga gaari karaan wadamada caalamka waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo iyaga qudhooda ku saabsanaa xaaladda qaxootiga caalamka inkastoo badi madaxda dalalka caalamka ay si weyn uga hadlayeen qaxootiga dalalka siiriya iyo koonfur suudaan ayaa haddana dalalka soo hadal qaaday qaxootiga soomaalida waxaa ka mid ahaa dowladda jabuuti wasiirka maaliyadda iyo xiriirka caalamiga ah ee jabuuti muuse dawaale oo goor dambe ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dalkiisu uu martigeliyo qaxooti badan oo ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba-iyo toddobaatankii kuwaasoo ka yimid dalalka dariska la ah jabuuti isagoo si gaara carabka ugu dhuftay in dowladda jabuuti ay martigeliso qaxooti badan oo ka yimid soomaaliya wasiirka oo ku hadlayay afka faransiiska hase ahaatee lagu turjumayay afka ingiriisiga ayaa sheegay
mudanayaal iyo marwooyin jabuuti waxa ay soo dhoweysay qaxooti badan oo ka yimid waddamada dariska tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dadkan ka imaanayay waddamada dariska waxa ay ka soo carareen dhibaato dagaal ama mid abaareed inkastoo ay jirtay kheyraad yari haddana marnaba kuma aanan guul darraysanin inaan siinno daryeelka ay u baahan yihiin oo aan u soo dhoweyno si bini'aadanimo leh wasiirka waxa uu sidoo kale sharaxay sida uu dalka jabuuti albaabada ugu furay qaxootiga ka imaanayay dalka soomaaliya ee gaajada iyo abaaraha ay soo barakiciyeen
si lamida waddamada kale ee ku yaala gobolka waddankaygu waxa uu oggolaaday heshiiskii labadii kun iyo afar iyo tobankii lagu saxiixay ardisababah ee lagu caawinayay qaxootiga soomaaliya annaga oo qaxootiga soomaalida ah siinay magangelyo una raadinay in xal loo helo dhibaatadooda waxaa dalka jabuuti ku yaala afar xero qaxooti waxaana ku jira in ka badan labaatan kun oo qof qiyaastii siddeed iyo toban kun oo dadkan ka mid ah waxa ay haystaan aqoonsi qaxootinimo waxaana jira in ka badan saddex kun oo qof oo kale oo magangelya doona dhinaca kale intii ay socdeen kulamadii shalay looga hadlayay xaaladda qaxootiga iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in inta ay jirto saboolnimo iyo amni darro uu qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriintu ay soconayaan isagoo dhinaca kalena carabka ku dhuftay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti soomaali ah muddo ka badan shan iyo labaatan sano
xaqiiqdii marka laga hadlo inta ay jiraan xaafado magaalooyin iyo daris aanan amni ka jirin inta ay jirto gaajo iyo saboolnimo ba'an muhaajirnimadu way soconaysaa muhaajirnimada iyo dhaqdhaqaaqa dadka laf ahaanteeda waxa ay jirtaa inta bini'aadannimadu jirto maanta oo aan ka hadlayno kulankan kenya waxa ay ka mid tahay tobanka dal ee caalamka ka midka ah ee martigelinaya qaxootiga ugu ballaaran dunida xerada qaxootiga ee dhadhaab waa xerada keliya ee ugu ballaaran ee ay ku sugan yihiin bulshada qaxootiga ah ee ku taalla caalamka mas-uuliyiinta kale ee sida gaarka ah uga hadlay qaxootiga soomaalida ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo isagu kulanka ka sheegay in dowladaha caalamka ay gacan ku siiyaan in qaxootiga soo noqonaya loo helo xaalad amni oo sugan oo ay dalkooda ugu soo noqon karaan iyo sidoo kale in laga hortago in kuwo hor leh ay barakacaan kulanka oo maanta galaya maalintiisii labaad ayaa waxaa sidoo kale lagaga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka iyadoo gabagabadana la filayo inay kasoo baxdo go-aano cad oo ay dowladaha ka qaataan xaaladda qaxootiga iyo weliba qaabka loo wajahayo caashe ibraahim aadan caashucuud ayay taasi ahayd warbixintii ay kasoo dirtay magaalada new york ee uu shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka socdo halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna bal magaalada minneabolis haddaan dib ugu noqonno halkaasoo warar isu soo tartaraya oo ku salaysan faltoriena maalintii sabtidii wiil soomaali maraykan ah oo magaciisa hay-adaha amniga aysan sheegin hase yeeshee ehelkiisiiyo soomaalidu ay ku sheegeen daahir aadan lagu eedeeyey faltoriena inuu ku dhaawacay sagaal qof haddaba warbixin ay soo saareen qoyska wiilkaasi magaalada st cloud ee gobolka minnesota ayaa waxa ay ku cambaareeyeen falka tooriyeenta ah dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay waxaana sidoo kale reerkaasi u akhriyey dareenkooda iyo waxa ay doonayaan inay ka hadlaan qareen ay qabsadeen khadka telefoonka si toos minneabolis waxaa haatanba ugu jira wariyahayaga maxamuud mascade bal maxamuud adigoo noo soo koobaya muxuu sheegay qareenkaasi qoyskana siday arrinta uga hadleen
qareenkan oo la yidhahdo cabdiwaxid qalinle oo ah qareen soomaaliyeed oo dalkan maraykanka ku dhaqan ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo akrinayay war saxaafadeedka kasoo baxay qoyska ee daahir aadan in ay qoysku ka murugeysan yihiin gerida ku timid wiilkooda sidaasi lamidana ay aada iyo aada uga walaacsan yihiin dadkii ay dhibaatadu kasoo gaartay tooreydu ay ku dhacday wiilkooda uu geystay sidoo kale waxa ay familigu ay sheegeen in ay si dhamaystiran oo buuxda ay ula shaqeyn doonaan hay-adaha amniga isla markaasina ay rajaynayaan in si qumaati ah oo wanaagsan baaritaanku uu usoo dhamaado sidoo kale waxay familigu sheegeen zahrai in ay jecel yihiin magaalada st caloro ay degan yihiin isla markaasina ay sidoo kale statekan ama gobolka minnesota iyo dadka ku noqonba ay yihiin dadkooda oo kale sidoo kalena waxay ugu baaqeen dadka muwaadiniinta ah ee magaalada st calor degan iyo guud ahaanba dalkan maraykanku iyo gobolka minnesotaba in ay midoobaan islamarkaasina taageero la siiyo ciidamada amniga si shaqada loo dhamaystiro oo loo helo xogta rasmiga ee ka dambaysa wiilkani dhaawacyada uu geystay iyo dilka isaga ku yimid intaba ugu dambeyntiina waxa ay ugu baaqeen dadku inaanay ku degdegin oo aanay kula boodin go-aan degdega oo aanay oran sidaa iyo sidaa waxu dhaceen ee laga warsugo hay-adaha amniga ee baaritaan ku jiray wixii kasoo baxa isla markaasina qoys ahaan iyaga laftoodana la tixgeliyo oo aan lagu xadgudbin barayfasigooda waa gartay oo aan markaasi qoyskaasi ay iyagoo la hadlaya sidaan filaya ayay tahay warbaahinta aad baad umahadsan tahay wariyahayaga maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatana bal haddii aanu eegno ergada beelaha jooga magaalada jowhar ee shirka maamul u sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ku heshiiyey xubno koob iyo toddobaatan xubnood oo baarlamaanka uu yeelanayo iyada oo wasaaradda arrimaha gudahana ay u dirtay odayaashaasi habkii ay u qaybsan lahaayeen haddaba arintaasi ayaa xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu magaalada jowhar jooga wuxuu u waramay wariyahayaga maxamed cabdi sandheere maanta ayaa lagu waday in magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe lagu xareeyo xildhibaanada matalaya maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe sida uu toddobaadkan warfidiyeenka u sheegay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim xildhibaanada cusub ee maamulka labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxaa la tilmaamay in tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo koob iyo toddobaatan mudane sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu wadaa in la doorto horaanta bisha oktoobar ee sanadkan inkastoo weli ay jirto muran ka taagan dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar iyo qaar ka mid ah ugaasyada gobolka sida ugaas xasan ugaas khaliif ayaa waxay kasoo horjeesteen qaabka uu u soconaya dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo horaantii toddobaadkan mar isaga iyo ugaasyada ay warfidiyeenka kula hadleen magaalada beledweyne ayaa waxaay sheegeen in go-aanka hiiraan dhinaca uu ku biirayo ay tahay inay gaaraan dadka dega gobolkan dowladda soomaaliya ayaa waxay ku howlaneed muddo siddeed bilood ah dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe inkastoo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan ay codsanayeen in beelaha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe loo sameeyo dib u heshiisiin muddo saddex bilood ah waxaana ay duubabku ilaa iyo xilligan sheegayaan in go-aankii ay hore u gaareen uu yahay mid weli taagan dowladduna ay tahay xaggeeda mid wax walba ay ka socon la-yihiin
warbixintaasi dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey shirka jowhar ka soconaya waryahayga magaalada beledweyne ayaa noo soo diray waxaanu ka codar daaranaynaa warbixintii ay zaara idin sheegtay inaan idin ciyaari karaynin halka ad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa heshiis wada shaqeyna la gaartay qaar ka mid a maamulada dalka ka jira wasiira dowlaha wasaaraddaasi waxbarashada soomaaliya cabdilaahi bilan nuur ayaa v o a u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid wasaaraddu ay ku hubinayso tayada waxbarasho iyo qaybinta deeqaha waxbarashada waryaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa arrinkani ka waraystay wasiira dowlaha wasaaraddaasi cabdilaahi bilan nuur waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu wadatashigaasi marayo bismillahi raxmaan iraxiim waxaanu bishii saddexaad furnay shir aanu ku wada tashanayno maamul goboleedyada dalka gaar ahaan maamul goboleedka galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed waxaanu ka tashanaynay inta sharci federaal ah la samaynayo oo loo samaynayo dhammaan xukuumadda oo dhan oo baarlamaanku soo saari doono shuruucda federaalka dalka inta ka horraysa inaannu samaysano is-afgarad iyo qaabkii aan ku wada shaqayn lahayn iskaashanno si wada jira annagoo ilaalinayna jiraarkeeda iyo kala dambayntii dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo ayaannu iskaashi samaysanaynaa waxaanuna ku heshiinaya inaan is-afgaranno oo dhinaca waxbarashada ee aanu isku afgaranno siyaasadda waxbarashada dalka ee qarankana ay dejiso dowladda dhexe fulinta hawshana ay qaataanin dowlad goboleedyada iyadoo sidaas nidaamku yahay sidaana loo kala dambaynayo ayaanu ku heshiinay guul baana rajaynaa ilaa idankiis marka waa heshiis huseynaya koonfurta ee bartamaha soomaaliya oo keliya iyo maamulada ka jira
waa heshiis bilow uu yahay saddexda maamul goboleed iyo dowladda dhexe waxaanuna u soconnaa maamul goboleedada haray sida puntland iyo somalilan iyadana dib baanu insha allahu ayaanu ula heshiin doonaa waqtigeeda markaynu ka nimaad somalilan arrinteeda waa maxay sababta puntland oo federaalka ka mida ay uga maqan tahay shirka
puntland sidaad la socoto wakhti dheer bay hadda maamul goboleed tahay dowladda dhexe intii muddo ahaydba iyada hawsheeda maamulanaysay hadda ruuxaddeeda waxyaabo badan oo aanu isku afgaranay baa jira puntland waxay ka mid tahay shahaadada qaranka ayaan ku heshiinay oo ay qaataan garowwana aanu ku heshiinay waxyaabo badan oo naga dhexeeya iyo wada shaqayn fara badan baa jirta sida deeqaha waxbarashada dhammaan waa ku wada heshiinay haddana waxaan u soconnaa insha allahu markaanu gobolladatan markaanu insha allahu dhammayno inaan iyadana heshiis la gallo si afartan maamul goboleed iyo maamul goboleed kale oo soo socda oo ka dhismi doona hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaanu ka dhiganaynaa wejiga labaad wasiir aan u soo laabto waxbarashada dalka iyo nidaamyada hadda taagan dhowaan imtixaanaad bilowdeen wasaaraddu qaadaysay walow koonfurta bartamaha weli ay tahay nafteedu marka xaggee bay maraysaa midaynta imtixaanka dowlad dugsiyada sida gaarka loo leeyahay iyo maamulka dowladda waxaan bilownay sanad dugsiyeedkii laba kun iyo afariyo toban shan iyo toban waxaanu qa- sanad kale waa qaadnay laba kun iyo shan iyo toban laba kun iyo lix iyo toban waxaanu ka qaadnay shan iyo toban kun oo arday oo ku guulaysanay Eh, meel fiican bayna noo maraysaa Eh, ardaydan imtixaankaad ka qaadeen eh, wasiiru dowla waxaa jirta in eh, wasaaradda ay shahaado bixinayso kharash la bixinayo waxaa jirta in dalladda ay iskuulka tirsanaa uu shahaado bixinayo iyadana ay lacag tahay iskuulka uu kasoo qalin jibay lacag buu weydiinayaa waalidiin baa ay noo sheegay in cabashadaas ay jirto marka sooma muuqata in marin dheer oo oo ku adag ardaydan ay awoodi karaynin in hadda wasaaradda iyo ilaa iyo iskuullada ka yimaadeen u dhaxayo
dalladuhu muddo dheer bay soo shaqaynayeen lacagtaana shaadiga awaliyagaa qaadan jiray haddana waxaa loo guurayaa hab dowladeed habkaa dowladeed oo loo guuraayo waxa weeye shahadadu qiimo iyo kharash bay ku fadhidaa marka waa laga gudbayaa oo waxaa loo socdaa hal shahado oo keliya xuquuqna waxaa uu leh wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe ee federaalka ah halkaasaana loo socdaa dhibaatadan waa ka baxaysaa shacabka soomaaliya haddii lahayd shahaadooyinkan kale la bixinay maxay yihiin shahaadooyinka kuwa dalladaha ilaa hadda waa la bixiyaa laakiin waxay waxoo dhan isugu soo noq- isugu soo biyo shubanaysaa inay ku soo- ku noqoto- noqoto keliya shahaadada dowladda federaalka waxaa ka mid ah heshiiskan maareynta deeqaha waxbarashada in dowladda dhexe ay maamulayso gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaa la sheegaa in hanaanka loo helo marka la helana ay ku daahaan oo dib ay dowladuhu la laabtaan mar qarna waxaa dhacda in sidii saxdaada loo maamulin marka qodobkaas dood weyn baa ka taagneed wasiir annaga waxayna soo waa jiraa deeqaf badan oo waxbarasho aanna soo gaarin oo dowladda la siiyo laakiin intana soo gaarto waxaan u qaybinaa habba dowladda waxay u qaybisaa dowlad goboleedada dowlad goboleedada soo gudbiya sidaasaan u qaybinaa laakiin waa runtaa dhammaan deeqda waxbarasho nama soo gaarto sidii loo rabayna noog- nooguma wada timaado
deeqda waxbarashada suudaan laga filaya ardaydii imtixaankaad ka qaadeen aada tidhaahdeen way aadayaan weli maysan dhicin marka maxaa hortaagan gacantaa lagu hayaa deg deg bayna u baxayaan haddii lahayd
kaasi waxa uu ahaa wasiiru duulaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee soomaaliya cabdilaahi bilan nuur wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haye saara waa tahay haatanna jamaalow kusoo dhawaada ayaan leenahay dhegeystayaasha codka allah u raxmaday cumar dhuulla cali iyo heeskii nabsi
gardarriyo xumaan gacalooy aniga ii geysatee gardarriyo xumaan gacalooy aniga ii geysatee waxagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee waxagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee talagoonniyo kuu gaarabaad ii goosatee ii goosatee waxagaad gashaa nafsiga gudaananba ku guntee
codkaasi fanaanka cumar dhuule cali heesaas nabsi ayaa gunaanadu hayd idaacaddii subaxnimo saakaas si wada jir halkan idinkala socodsiinayaan anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdixamed tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisale nabadgelyo
haygu haadinine gujadayga daa joogta goor walbo haygu haadinine gujadayga daa joogta goor walbo yaan gelin dhowaan godka aakhiree guluhu haye axway yaan gelin dhowaan godka aakhiree guluhu haye talagoonniyo kuu gaarabaad ii goosatee ii goosatee waxagaad gashaa nab dugsiga gudaananba kuu qintee way waxagaad gashaa nafsiga gudaananba kuu guntee